galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa arbaco julaayna waa sideed iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitterland iyo boggana v o e soomaali daadka waxaana idaacadda galabta uladil idinkugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a ciidamo isku dhafa oo lagu wareejiyey amniga magaalada beledweyne horta sideedaba waxaa soo jeedina tuuta militari ciddii lagu arko waa maxkamad ha la keeno oon ciidan hayn boliisku tuutaheenna ma qaadan kariyo nabadsugidduna ma qaadan karto annaguna kooda ma qaadan karno ma haystee la goodina ceebta aniga ma jirto waa kala sundanna waa kala magacaabanna aniga boliisaan ahay tuuta militariyahaan ku shaqayna maya waxaa kaloo dhegaystayaal aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaal ah ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja sida gaari wiilkii mulkiyey mawdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maankaagi baan ahay masaalkeeda
sidoo kale waxaan idiin haynaa dooddii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida duulimaadkii u horreeyey ee diyaaradaha rakaabka ee u kala gooshaya waddammada etoobiya iyo eritereya ayaa maanta ka baxay magaalada adisababa diyaarad ay leedahay shirkadda ethiopian airlines oo nooceedu yahay boing toddoba sideed toddoba ayaa markii ugu horreysay muddo labaatan sana ah waxa ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada asmara duulimaadkan ayaa halkudhig looga dhigay shimbirtii nabadda oo u duushay asmara rakaabka la socday diyaaradda ethiopian airlines ayaa waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore etoobiya xayla maryam dhesalin iyadoo oo rakaabkii diyaaradda saarnaa hab maamuus aada u sarreeya loogu soo dhoweeyey markii ay gaadheen magaalada asmara ee caasimadda dalka eritrea madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu shalay bedelay hadal uu ka sheegay sharmadaxeedkii magaalada helsinki ee dalka finland ee dhex maray isaga iyo madaxweynaha russiya valadimir putin madaxweyne trump ayaa sheegay inuu qaatay macluumaadkii sirdoonka maraykanka ee ku saabsanaa in ruushka uu faraha la galay doorashadii maraykanka ee labada kun iyo lix iyo tobankii isagoo maalin ka horna madaxweyne putin ku raacay in ruushka aanu wax luga ku lahayn faragelinta doorashadii madaxtinimo ee maraykanka
guddi xeer beegti ah oo heer federaal ah ayaa dembi ku heshay haweeney u dhalatay dalka ruushka oo lagu eedeynayo in ay dal shisheeye u shaqaynaysay iyada oo maraykanka ku sugan haweeneydan ayaa lagu eedeeyey inay faraha kula jirtay howlo la xidhiidha faragelinta hannaanka doorashada ee maraykanka gaar ahaan doorashadii madaxtinimada ee labadii kun iyo lix iyo tobankii ee uu ku guulaystay madaxweyne donald trump haweeneydan ayaa axaddii ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee maraykanka saddex qof ayaa la xaqiijiyey ilaa iyo haatan inay dhinteen kadib markii guri lix dabaq ah oo dhismo ka socday uu soo dumay iyadoo waxyeelana uu gaarsiiyey dhismo kale oo ay dad deganaayeen oo ku dhowaa arrintan ayaa maantu arbaca waxay ka dhacday magaalada new delhi ee dalkaasi indiya in ka badan boqol ka mida shaqaalaha gurmadka deg dega ayaa goobta la geeyey iyadoo burburka hoostiisa laga raadinayo in ay dadku hoos jiraan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa lagu baaqay inay furto waddooyinka magaalada muqdisho ee xilligan xidhan baaqan ayaa ku jiray war-saxaafadeed ay soo saareen xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho xaruntan ayaa ugu baaqday dowladda soomaaliya inay sahasho isu socodka magaalada oo saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ay tallaabooyinkan amni ee laga qaaday muqdisho ay muhiim u yihiin sugidda amniga warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle shir maalmihii lasoo dhaafa muqdisho ay ku lahaayeen madaxda xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxay kaga hadleen xaaladaha dalku uu marayo sida amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha warbixin laga soo saaray muqdisho maanta ayay ku sheegeen in harnaanshaha waddooyinka muqdisho ay taabatay guud ahaan nolosha dadka muqdisho iyagoo xuseen ay saamaysay ganacsiga isku socodka magaalada iyo waxbarashada xogayaha guuda xarunta tala soo jeedinta saciid qorsheel ayaa u sheegay warbaahinta in ujeedka ugu weyna xarunta ay tahay in dowladda ay la wadaagaan cabashooyinka dadku ay qabaan iyo xalku wuxuu yahay inaan la qaybsannay oo siday tahay madaxweynahana la gaarsiiyey inkastuu maqan yahay xafiiskiisii la gaarsiiyey ra-iisul wasaarahaasi si ofishal ah ilaa shalay waa haystay taladuna waxay tahay inuu maaragtay waxa jira uu dhinaciisa ka ogaado aanu idaacadaha keliya iyo aanu ka maqlin inaguna si toosa marka aynu arrintii u gudagallo aynu ka wada hadalno waxaana loola jeedaa waxaa weeyaan in wax lagu hagaajiyo in maxay ahay haddii wax qaldan yihiin in la yidhaaho wixii see loo sixi karaa war-saxaafadeed xarunta tala soo jeedinta muqdisho ka soo saarta waxaa saxaafaddu akhriyey danjir cabdiraxmaan diinaari iyadoo diiradda lagu saaray kharnaanshaha waddooyinka muqdisho iyo saamaynta ka dhalatay kow maxaa ka soo ifbaxay xasilintii amniga magaalada muqdisho isu socodka dadweynaha iyo badeecooyinka kale oo kala xidhmay gebi ahaan ganacsigii caasimadda oo hoos u dhacay si xooglana hoos ugu dhacay iyadoo ganacsato badan ay qarka u saaran yihiin inay ganacsigoodii uu xirmo waxaa hakad galay isu socodka gaadiidka dadweynaha sida basaska bajaadta tagaasida waxayna arrintaasi camal la'aan dhigtay kumaan kun oo dhallinyaro ah oo ka xoogsan jiray waxay noloshoodu ciriiri gashay qoysas fara badan oo danyar ah kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsanayd ganacsiga qudaarta hilibka meheradaha kale ee yaryar ee dadka danleyda ay ka ganacsan jireen iyo dhammaan suuqleyda oo saamayn ku yeelatay waddooyinka xihan waxaa shaqo tegi waayey shaqaalihii dowladda iyo dadweynihii loo adeegi jiray ee howluhu ay kaga xiirnaayeen xafiisyada dowladda taasoo hakad gelisay habsama u socodka shaqadii dowladda hay-ado badanna aanay shaqayn ugu dambayntiina xarunta tala soo jeedinta ayaa ugu baaqda dowladda soomaaliya wax ka qabashada xaaladaha saamaynta ku yeesha bulshada ay ka taagaan muqdisho in xukuumaddu ay la timaado siyaasad hufan oo amniga lagu sigayo taasoo ku fadhida qaab sharci ah oo waafaqsan dastuurka dalka u yaalla qodobka labaad in sugidda amniga caasimadda loo xil saaro ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sharci ahaan iyo aqoon ahaan u leh loona tababaray sugidda amniga xaruntu waxay talo ku soo jeedinaysaa in xukuumaddu ay furto dhammaan waddooyinka xidhan ayna la timaado qaab kale oo lagu sugi karo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka qodobka kale xaruntu waxay ku baaqaysaa oo ay ugu baaqaysaa dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool magaalada muqdisho inay doorka kaga aadan sugidda amnigu ay ka qaataan oo ay gacan ka geystaan gacanna ku siiyaan dadka u xilsaaran sugidda amniga labadii biloodee lasoo dhaafa muqdisho waxaa ka howlgelaya ciidamo gaara loo xil saaray xaqiijinta amniga muqdisho ciidamadan oo loogu magac daray khasrinta magaalada cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaa xusid mudan inaan isku dayayno inaan jawaab ka helno dhinaca dowladda oo ilaa imka ay noo suurtogeli weyday balse marka ugu horeysan helno waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda
dhinaca kale mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa ilaa iyo boqol iyo konton askari oo isugu jira ciidamo nabad sugid iyo boliisa iyo milatariba toddobaadkan ku wareejiyey sugitaanka ammaanka ee magaalada beledweyne taliyaasha ciidanka ayaa u sheegay askartaasi in si deg deg ah ay howlgal u sameeyaan warbixintana waxaa noo soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane taliyaha ciidamada dowladda federaalk ee gobolka hiiraan gaashaanla sare faarax cali waasuge oo ka warbixiyay shaqooyinka gaarka ah ee ciidankan loo igmaday ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyada ay ka saaran tahay amniga guud ee magaalada beledweyne inaad cadowgana jibisaan ammaankana aad sugtaan shicibkana aad badbaadisiin rag lagu daydo oo wanaag soo jiidana aad noqotaanoo gobolka u soo jiida wanaag waxaa isku tihiin hal ciidan waxaa isku tihiin hal far ah waxaa idi xukumo hal qaran asgariga hadduu intuu quraacdo qadeeyo casheeyo intaas ou la seexdo asgariba mahabo maba war wax dhici karaba mahabo waa inuu calooshiisa wixii gala saacad ku faaruuqiya asoo qaranka u shaqayna nabad sugidda waxaa laga rabaa inay baaraan guryaha ay galaan booliiska waxaa laga rabaa inuu guryaha wax ka baaro adinka waxaa laydinka rabaa inaad kor ka xirtiin wixii ka baxsanaa intaas aad qabataan shibirka iyo goodirka iyo gorgorka waxaan kala leenahay waa taqaaniin nin walba waa inuu macnaha isfahamaa taliyaha ayaa intaa ku daray in waajibaadka ciidan ka saaran uu ka mid yahay ka hortagga falalka amni darrida abuuri kara iyo la dagaalanka muqaadaraadka waxaan rabaa baabuurta beersolka wadata in meeshuu taagaya looga fiiqo waxaan rabaa in laga qaado qoryaha nimanka macawiista iyo dacaska isku wata ee qoryaha magaalada la dhex socda ee tuutaha iyo kor ka gashan hoosna sarwaalka magaciisa in laga qaado horta sideedaba waxaan soo jeedina tuuta militari ciddii lagu arko waa maxkamad ha la keeno oon ciidan hayn boliisku tuutaheenna ma qaadan kariyo nabadsugiduna ma qaadan karto annaguna kooda ma qaadan karno ma haystee la goodina xirto aniga ma jirto waa kala sundana waa kala magacaabanna aniga boliisaan ahay tuuta militariyahaan ku shaqayna maya aniga militariaan ahay tuuta nabadsugidaan ku shaqayna maya waxaan ummadda u soo jeedina saaka gobolka hiiraan tuutahaas horta ha naloo dhaafo militariga anoon ka faa'iidaysana tuutahaas aad wadataan nooaan wadanno noo daaya haddaad aragtiin noo keena saaxiibadeenaa tihiin oo dad sibila aad ku qabatiin ama dad ciidan kaleeta ku qabataan ha naloo soo qabto ha naloo keeno la fuliyo maxkamadda ciidamada iyo maxkamadda madanigaa waajibaadkay idinsoo siiso inaad fulisaan magaaladaanu ay ammaan noqoto shacabku u dacwoonaa meelaha fog waxay ku doodaan hadda hadda waxaa lagu doodaa waxaa lagu doodaa cid aan u soo dacwoonna maba laba gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin ayaa shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka islamarkaana ay soo gudbiyaan xogaha horseedi kara in amniga uu soo hagaago waxa uu si gaara u sheegay gudoomiyaha in laabaha cadaaladda dowladda meel aanan ahayn aanan wax cadaalad ah loo raadi karin cid kasta oo amniga iyo nolosha iyo dowladnimada halkan ka jirta inay ku noqoto caqabad isku dayda maanta waa maalintii aan ka diyaargarownay waa maalintii mudankeeda aan marsiin lahayn waxaan rajaynayaa marka inaad naga ballanqaadaan inaad dadkan wax kasta oo amnigooda qalqal gelinaya aad soo qabataan haddaad naga ballanqaadaanna ilaah markhaati gelinaynaa maanta waa maalin ciidankana ay u qumayaan inay qofka dembiilaha nooc kastaba dembiha ugu jiree ay meesha uu ka joogo magaalada badweyne ama gobolka hiiraan ay ka soo qabtaan xaggee geynayaan xaruntoodan keensamaayana saldhigga booliiska geynayaan waxa ku diyaara ciddii qofkaas dembiile ahaa inta buugga iyo qalinka qaadata la xisaabtami lahayd ee dembigiisa soo diyaari lahayd xaggee geynaya kaasina maxkamadduu geynayaa waa noo diyaar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa magaalada carmo ee gobolka bari laga hirgeliyey mashruuca digaag lagu dhaqo waana markii ugu horreysay ee gobolka bari laga hirgeliyo mashruuc noocaasa waxaana dhowaan mashruucaasi loo qorsheeyey in puntland oo dhan uu ka qabtiro baahida ukunta iyo hilibka digaaga waryaheena faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
dadka ku nool gobollada bari ee soomaaliya ayaa u badan dad noloshoodu ay ku tiirsan tahay kalluumaysiga iyo xoolaha nool waxaana inta badan dibadda looga soo waaridaa ukunta iyo hilibka digaaga oo aan waddanka laga helin tiro badan hase yeeshee maxamed xuseen salaad oo ka mid ah qurbajoogta soomaalida ayaa sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban waxa uu degmada carmo ka hirgeliyey mashruuca dhaqashada digaaga mar ay v o a booqatay xarunta digaaga lagu xanaaneeyo ee ku taal degmada carmo ayuu sheegay in tijaabadii ugu horreysay uu keenay saddex kun iyo toddoba boqol oo ukumood oo uu ka keenay dalka dibaddiisa si digaagu markuu uu dhasho ula jaan qaado cimilada dalka waxaana iminka uu sheegay in tijaabadoodii ay ku najixeen bismillaahi raxmaan raxiim horta waa ilaa mahadiis wuxuu nagu dhashay inaan shirkadaan bilaawno oo ka xirgelino magaalada marka u horeysay waxaan ku bilawnay inaan anagu iskugu talagalno inaan shimbirihii aanan keenin aan ku keensano afarxsano siday ugu jaanqaado hawada soomaaliya iyo cilimadeeda marka waa ilaahay mahadiisa ukuntiina loo keenay hadda waa doorooyinkaasa ujeedaan baa noogu dhashay waxaan noo keenay saddex kun iyo toddoba boqol oo kuna hadda waxaa saddex kun iyo toddoba boqol oo kuna hadda waxaa noo jooga saddex kun oo doora oo nool toddobada boqol oo kale qaar mashiinada noo qaadi waayey waxay noqdeen qaar aan
maxamed ayaa sheegay in wax soo saarka digaagu uu iminka si toosa u bilowday run ahaantii haddeertaan waxay bilaabeen inay dhalaan kuwa gees ku jira oo xaggaas qolkaas kale ku jira way dhalaan kuwaan weli way waxa u haray hilba u hartay halkan waxaa ujeedaan waxaa ku jira waxa weeye aduu saddex boqol iyo siddeetan meelahaas kuwa xag ku jirana waxa weeye laba kun iyo shan boqol meelahaas marka kuwaas ugu horeeya waa dhala bilaabay kuwaana ku xiga kuwaasaa u damaynaya suuqgeynta hilibka iyo ka ganacsiga ukunta ayaa maxamed sheegay inay geyn doonaan gobolada puntland oo dhan insha allah waxaan rajeynaya inaan ka bilaabno do-da puntland oo dhan inaan ka kafaala qaadno ukuntooda iyo hilibkaba Een, hadda ukunta ku bilaabnay mashruuca xagga ka socda hilibka ku da- ku darayna insha allah goobta digaaga lagu xanaaneeyo ee ku taalla degmada carmo waa xarun weyn oo lagu diyaariyey qalabka lagu dilaaciyo ukumaha kan hilibka digaaga lagu qalo iyo guud ahaanba waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha digaagu ay ku tiirsan tahay taasoo isugu jirta caafimaad nadaafad cunto iyo wixii la mid ah waxaana si joogto ah ugu diyaarsan dhakhaatiir caafimaadkooda kantaroola qaabilsan xanaanayntooda faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonku lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa amray in ciidamada ka socda dowladda federaalka ee etoobiya oo militariya iyo boolisba isugu jira la geeyo deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee gobolka- gobollada oromada iyo soomaalida iyo ummadaha koonfureed amarkan ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa imanaya xili la dilay laba mas-uul oo soomaali ahaa haddaba wixii ilaa hadda ka qabsoomay amarka ra-iisul wasaaraha iyo dadaalada la doonayo in xiisadaha jira lagu xakameeyo ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay maxamed ismaaciil oo ah madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka soomaalida etoobiya
aad baad mahadsan tahay amarka waxaa la bixiyey shalay baan filaya oo dad lagu laayay xukuumadda soomaalida ka tirsan een, meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee u dhaxaysa labada gobol ee oromada iyo soomaalida amarka markii uu ra-iisul wasaaruhu bixinayana sida u dhigay waxay ahayd in uu amar ku bixinayo ciidanka iyo federaal booliskuba in ay arrintaasi dhex galaan oo meeshaasi waxa ka socda lasoo afmeero marka ilaa maanta kolley dhaqdhaaqyo la ii sheegay maanay jirin wax een, xabadoo maanta dhacaysay oo la ii sheegayna maanay jirin Eh, laakiinse kolley waxaa la filayaa oo dadku ay rajeynayaan in ciidan dhexdhexaada marka la leeyahay ciidanka federaalka iyo ciidanka booliska ciidamada etoobiya si ay u dhisan yihiin waxay ka yimaadaan qowmiyadaha wadanku uu ka tirsan yahay marka ciidan dhexdhexaada oo aan labada midkoodna aan u odhan karin kuwan kale la safteen oo kale in meesha la keenayo ayay dadku een rajeynayaan marka waan filaynaa in ay wax ka tari doonto haddii ilaahay qadaro waan gartay Eh, wararka qaar baa sheegayay in labada madaxweyne ee oromada iyo soomaalidu ay sarkeen eh, si arrimahan eh, hadda taagan eh, wax looga yidhaahdo arrintaasi eh, maxaa ka jira Een, waxaan arkay oo keliya taas ninka u qaabilsan een, xukuumadda afhayeenkeeda ee marka ay noqoto maqlaja iyo war la bixinaya axmed shida la dhaha wasiirka oo sheegayay in labadaasi madaxweyne ee labada gobol kala maamulo loo sheegay islamarkaana lagu amray in ay joojiyaan xaggooga nin walba wixii uu ka qaban karo yacni ay mast tahay in lasoo afiro een colaadda meesha ka taagan way wada xaajoodeen buu yidhi ma telefoon bay ku wada hadleen mise way ishor yimaadeen maanu sheegin Een, dadka waddanka joogaana noomaanay sheegin ilaa imika kulan noocaasi a u dhacay laakiin inay telefoon ku wada hadleen iyo ta- taasi kulley waa waa waa baab gooniya iyaduna ma mase haye ilaa imika waxa cadaynaya inay labada madaxweyne kulmeen oo iyagoo sawiradeedii iyo waxaasiyo weli maan arag waan gartay waxaa jiray eh, dilal eh, ka dhacay eh, deegaan oo la dilay eh, nin soomaaliya oo guddoomiye ka ahaa meesha iyo eh, ninkii eh, amniga arrintaasoo eh, dabcan laga yaabo inay sii huriso colaadda eh, maadaama warar ku sheegayaan in dad oromo ay dileen eh, inkastoo aan iminka la xaqiijinin marka bal eh, xaaladaha taagan iyo dilalkii dhacay eh, maalmihii lasoo dhaafay iyo sida eh, b- dadka labada dhinac ay maaragtay ay u xakameyn karaan wallaahi waa waa waa su-aal fiican oo muhiima Een, waa dilkaasi wuxuu dhacay shalay toole buu dhacay Een, waxayna ka safrayeen labada nin oo midna guddoomiye degmo oo hudet laidhaa uu ahaa ka kalena een, hogaankii nabadgelyada ee degmada filtu uu ahaa way wada socdeen marka meel deka laydhaa bay ka baxeen saan warka ku hayo iyagoo webiga meel afkiisa malaha u socday markaa dhexdaa loo galay oo lagu dilay dilkoogaas markaa wuxuu u baahan yahay in la baaro oo baaritaan lagu sameeyo ciddii dishay Een, waynu garanaynaa meesha colaad baa ka taagan oo oromada iyo soomaalida colaaddaas een, way soo jirtay muddo taasina waxay ku ku tiirsan tahay layidhaha ama ay ku xidhan tahay dad baa hoosta ka hurinaya ra-iisul wasaare xitaa laftiisu carabka uu ku dhuftay oo dad baa xagga dambe kasoo riixaya buu yidhi laakiin waxaynu wada aqoonsanahay oynu ognahay in qoladii t b lafta laga adkaaday ay u badnaayeen een, xubnaha militariga iyo magaranaysaa amnigaba marka waa challenge baa dadka wax een, falanqeeya ay leeyihiin ay doonayaan inay lugta uga xidhaan xukuumaddiisu inaanay hore u soconin oo ay colaada meelo badan ka hurinayaan marka colaadii la hurinaya qayb kamid a weeyaan marka qof soomaaliya oo een, levelkaas oo kale ah meelaha lagu dilayo oo laleeyahay oroma dihe islamarkaana aan la xaqiijin karaynin dadka qaarkood waxay leeyihiin dadka jacaylka badan u qabay maamulkii t b l f oo uu kamid yahay madaxweynaha maanta een, maamulka deegaanka soomaalida haya ayaa iyaguna ah kuwa lugta kuma jiroon sinaba uga madhnayn oo gacmahooga laga heli karaya yacnihii colaadan sii hurinteeda maadaama ay jacayl badan qolyahaasi u qabeen islamarkaana aanay ku faraxsanayn reformka wadanka guud ahaan ka socda oo laga yaabo marka dambe in iyakana soo gaadho marka sida lagu xallin karaya waxa weeyaan in horta baaritaan buuxa lagu sameeyo halka waxaan laga soo abaabulayo iyo cidda waxaan soo abaabulaysa islamarkaana ciidan dhexdhexaada oon oromana ahayn madaxdiisu aanay soomaalina ahayn la geeyo meesha maleeshiyaadka labada gobol ka tirsan ee libi booliska oo xagga soomaalida ah iyo mara garanaysa libi boolis kale oo lagu sheegaya xagga oromada amabase niman maleeshiyaada oo dadka qaarkii ay leeyihiin waa o l f t hore oo iminka malaha dib usoo baraarugay oo moodaya in etoobiya dib loo xoreynayo kale in kuwaana loo sheegay iyagana in meelahaasi ay ka fogaadaan haddii tallaabooyinkaasi la qaado waxaan filayaa in etoobiya maanta ay tub saxa oo dimuqraadiyadeed ku taagan tahay islamarkaasina taasi dadka noloshooda iyo isku soo jiidida labada qoomiyadood ay wax badan ka tari doonto maxamed ismaaciil oo ah madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka soomaalida etoobiya oo khadka telefoonka ugu warameeyey maxamed cabdisandheer halkaad kala socotaana waa v o a
ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa lix qof oo soomaali ah habeenkii xalay ahaa waxa ay ku qabteen xaafadda soomaalida ee ay ku badan tahay in la yidhaahdo cashir oo ka tirsan degmada nasr city ee magaalada qaahir ee dalka masar warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna bariga dhexe xuseen cusmaan saanuuni soomaalida la xirxiray oo isugu jira dhallinyaro iyo odayaal ayaa intooda badan laga kaxeeyey maqaayad soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda caashira sida jaaliyada soomaaliyeed ee dalka masar ay ii xaqiijisay lixda qof ee soomaalida ayaa lagu xiray saldhigga koowaad ee degmada nasri city dadka la xirxiray oo isugu jira qaxooti iyo arday soomaaliyeed oo waxbarasho u jooga waddankani ayaa lagu wadaa in la soo taago maxkamadda toddobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga masaarida xabsiga ay u taxaabeen dhowr qof oo soomaali ah kuwaasoo ilaa iyo hadda xiran dowladda masar oo baryahan waday olole ay ku xirxirayso dadka sharci darrada ku jooga waddankani ayaa lagu wadaa soomaalida ay xirxirtay inay marsiiso qaanuunka u degsan dalkeeda cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi soomaaliyeed oo deggan magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya soomaalida xalay lagu xirxiray waddankani ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa waxay tiro soomaaliya ay ka qabteen xaafadda xayal caashir ee beriga magaalada qaahira ee degmada naasir city dadkan ayaa tiradoodu waxay tahay eh, shan qofood iyo qof kaloo isna meel kale oo gaari lagala degay dadkan ilaa iyo hadda lama garanayo sababta loo xidhay laakiin waxay hadda ku xidhan yihiin oo ay ku sugan yihiin een, qeen- qismiga ama saldhigga ee qismi awal dadkan ayaa waxaa waa la hubinayaa waa la kala saarayaa wixii dukumentiya haysta eh, ama qaxoontiya ku jira way dalka way suu jegaan waxa kale aan haysanaa waa la tirxilaya oo dalkoodii soomaaliya lagu celinaya arrintan ayaa waxay kasoo ku soo beegmaysaa usbuuc ka hor iyadoo sidoo kale ay dad soomaaliya oo tiradoodu ay shan qof lix qof ay yihiin ciidamada ammaanka sidoo kale ay ka qabteen xaafadan xaafadan caashir oo oo dadkaasina weli way xidhan yihiin welina waxay ku jiraan maxaan ku dhahay saldhigga ciidamada ammaanka ee dalka masar sababta amare waxay manayaan waxa la yidhahdo ijraad qaanuuni oo ah dalkan in la ogaado inay shar haystaan iyo inaan haysan wixii shar haysta waa la soo diidan wax shar haystana waa la tirxiliyaa sida kuwa kuwan maanta cusub oo kale sanadihii labada kun iyo lix iyo tobankii iyo labada kun iyo toddoba iyo tobankii dowladda masar ayaa xabsiga dhigtay boqolaal soomaali ah wakhtiyo kala duwan kuwaasoo intooda badan xorriyaddooda dib u helay inkastoo tobaneeyo ka mid ah loo tarxiilay dalka soomaaliya dadka inta badan ciidamada masaarida ay sii daayaan ayaa haysa kaararka aqoonsiga qaxootinimada oo ay bixiso hay-adda unhcrta hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaaladan qaahira ayaa ku booriya soomaalida iyo ajaaniibta kale ee qaxootiga ku ah waddankani inay qaataan iqaamada ama deganaanshaha dalkani si ay uga badbaadaan xariga xuseen saxnuuni v o a kahira
waa tahay haatana dhegeystayaal bal aan ku wada nasanno heestan
Thank you.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington waxaa soo gaaray qaybihii ka hadhsanaa idaacaddeenna qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida doodda gaaban iyo barnaamijkii heesaala ee dhaqanka iyo hiddaha siyaasha intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii oo kooban
duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradaha rakaabka ee u kala goosha waddamada etoobiya iyo eritreya ayaa maanta ka baxay magaalada adis ababa diyaarad ay leedahay shirkadda ethiopian airlines oo nooceedu yahay boing toddoba sideed toddobo ayaa markii ugu horreysay muddo labaatan sana ah waxa ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee asmara duulimaadkan ayaa halkudhig looga dhigay shimbirtii nabadda oo u duushay asmara rakaabka la socday diyaaradda ethiopian airlines ayaa waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore etoobiya haylamariam dhisalen iyada oo rakaabkii diyaaradda saarnaanaha maamuus aada u sarreeya loogu soo dhoweeyey markii ay gaadheen garoonka diyaaradaha magaalada asmara ee dalka eritrea madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa talaadii shalay waxa uu bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada helsinki ee finland oo dhex maray isaga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay in uu qaatay macluumaadkii sirdoonka mareykanka ee ku saabsanaa in ruushka uu faraha la galay doorashadii mareykanka ah ee labada kun iyo lix iyo tobankii isagoo maalin ka horna madaxweyne putin ku raacay in ruushka aanu wax faragelina ku lahayn doorashadii madaxtinimo ee mareykanka
guddi xeerbeegti oo heer federaal ah ayaa dembi ku heshay haweenay u dhalatay dalka ruushka oo lagu eedeynayo in ay dal shisheeye u shaqaynaysay iyadoo maraykanka ku sugan haweenaydan ayaa lagu eedeeyey inay faraha kula jirtay howlo la xidhiidha faragelinta hanaanka doorashada ee maraykanka gaar ahaan doorashadii madaxtinimada ee sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii oo uu ku guulaystay madaxweyne donald trump haweenaydan ayaa axaddii ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee maraykanka saddex qof ayaa la xaqiijiyey inay dhiteen kadib markii guri lix dabaq ah oo dhismo ka socday uu soo dumay iyadoo waxyeelno u gaarsiiyey dhismo kaleeto oo dad ay deganaayeen uu ku dhowaa arrintaasina maanta oo arbaca ayaa waxay ka dhacday magaalada new delhi ee dalka indiya in ka badan boqol ka mida shaqaalaha gurmudka deg dega ayaa goobta la geeyey islamarkiiba iyadoo burburka hoostiisana laga baarayay in dad ay ku hoos jiraan
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd waxaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
fatahaadii bilo ka hor ku dhufatay magaalada beledweyne dowladda federaalka iyo soomaalida dal iyo dibadba waxay gurmad u sameeyeen dadka beledweyne su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay gurmadku ma gaaray dadkii mudnaa waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya maxamed cabdulla qalaad guddoomiyaha xaafadda buundaweyn iyo xaaji nuur cumar cali guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadda beledweyne waxaa hadalka ku horeynaya maxamed cabdulle guddi baa la magacaabay ganacsato iyo wax lagu sheegay guddigaas marka sidii wuxu dhaceyn sida loo magacaabay sharciga aheyd laakiin sida loo shaqeeyay ayaan xoogaa dhaliila ka qabnaa waa mahadsan tahay qalaad xaaji nuur sida aad maqlaysid qalaad waxa uu leeyahay kuma qancin sida wax loo qaybiyay guddi is abaabulay ayaan haynin maamulku macnaha yacni muxuuaha nama magacaabin labaiyo toban nin oo ganacsiya ayaan markii ugu horreysay iskugu nimid kabacdina waxaan ku darnay siddeed iyo toban ka mide arrimaha yacni muxuu ahay dadka bulshada ka mide oo noocyada kala duwan ah sida muxuu ahay dhaqanka sida muxuu ahay muxuu culummada siddeed iyo toban ayaan ku darnay kabacdi waxaan noqonay guddigii macnaha fatahaadda ee gobolka hiiraan degmada beledweyne adigoo muddo waxaan shaqeynaynay qiyaastii afartan casho camal ayaan shaqeynaynay dowladda macnaha federaalka wax ka yimid iyo wax ka yimid muxuu ahay bulshada dhexdeeda iyo waxa dibadda ka yimid oo ay soo direen jaalidyaha heer hiiraan waxayna soo gaaray waxaas intaas isku tacalluqeen waxaanan ahayn dad ka tirsan afarta xaafadood degmada beledweyne waa mahadsan tahay qalaad maxay tahay caddeynta aad u haysid in sidii loogu talagalay aan mucaawanada loo bixin caddeyntan u haynaa waxay tahay ninka horta wax loo dhiibay labadoon ninka la yidhaah ma aha nin bulshada u shaqeeya labadoon waa nin qoys oo nabadoonka ah boogta wixii uu soo qaada nabadoon gacan ku dhigay ninkii asaga nabadoon ka dhigtuu siiyey maahna dadkii u baahnaa ma gaarin dadkii magaalada ugu ladnaa ayaa wax qaadanaya inta badan waxba waxbaa ku jireen dad curyamiina dad agoomala waxbaa ku jireen laakiin inta ugu badan waxay ahaayeen dad oo nabadoon nabadoonkaasu keenay oo macnaha u keenay qabiilkii asaga doortay in wax siiyo ilaa nabadoon qaabkaasa loo doortaa mogta in nabadoon marka bulshadii oo dhan oo reer hiiraan oo muxuaha wax walba leh in nabadoon wax loogu dhiibo aaba qaldanaa fikirkaasaa qaldanaa siduu u qaldanaa waa u dhacay sababtoo nin walba nabadoon wuxuu u tegay jifadii asagas uu nabadoonku ahay oo ama kuwii baahnaa ama kuwii aan waxhaystay intaba uu soo xulay oo meeshuu keenay nin qoys saddex qofood ama ka socoto ama qoys shan jeer kusoo laabta wixii la bixinayana markhaatigeedu xaafadaho dhan uu yaallaa wax hadda qarsoon ma aha xaaji nuur dadka anagoo aan dirnay nabadoon keliya maana dirin nabadoonnadan waxaa laga yaabaa inayba aada u yaraayeen waxaan dirnay dad ganacsi ah waxaan dirnay dad aqoon-yahanah waxaan dirnay macnaha yacni muxuu ahay culummo dadku nabadoonno ma wada ahayn sideed iyo tobanka waxaa laga yaabaaba hal nabadoon ama laba nabadoon macnaha inay ku jireen sideed iyo tobankaas walaalkeen macnaha yani muxuu hadduu wax qalada arkay mas-uulna og yahay intuu noo yimid ma dhihinin war waxaanaa jiriy waxaanaa jirana ma dhihinin muxuu ahay kolley wixiisuu la aamusay xaafaddana kolley buundaweyn asaa guddoomiye ka ahaa dad hadda intii laysku keenay afarta xaafadood weligeed meel wax laguma siinin oo yacni dadkii bulshadii isdhexgalay oo bulshadii meel wax ku wada qaadanaysay guddoomiye kastoo xaafadeed meeshiisu macnaha yacni kolley oon hadda anigu waxba ka sheegi maa laakiin oon wax ku bixi jiray hadda ummaddii o dhan aan isku keennay xaafad walba muxuu ahay laba xaafadood maalin baan sii jirnay sida xaafadda buundaweyn sida xaafadda holwadaag waxaan sii jirnay hal maalin xaawataakiyo kooshinna hal maalinaan sii jirnay muxuu ahay adanku hadduu shaqeeyo kulley uun waxaa laga yaabaa waxyaala inay iska jiraan waa laga yaabaa laakiin inta badan dadku wax qaadanaya ishiina ku dhacaysay dadkii u baahnay inay wax qaataan oo la caawiyo ayay ahaayeen xaajiga horta waa runtiisu asagu mas-uuliyaddii ugu sarreysay guddigaasuu ahaa moogtahay inuusan wax badan ka caragna xataa waa suuragal ama usan dadkaba kala aqoon oo xaaladdu meeshaas waa qaldanta baa laga yaabaa inaysan fikirkiisa ku jirin inay wax qaldamaanna waa wax kaloo dhici kara laakiin meeshaas sidii wax loo keenay iyo sida loo bixiyey wax ummadda u qaatama ma ahayn ma jirtaa dad aan u baahnayn in macaawino la siiyo in guddigiina ay macaawino siiyeen sida uu sheegayo qalaad kolley aniga goobjoogaan ahaa dadka lacagta gacanteydaan ka bixi jiray dadka macnaha meesha imaanayay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa la dhihi karaa waa dadkii u baahnaay oo tawanaay in wax la siiyo oo macnaha yani ama dab ka dansanay ama naafada ahaa ama agoonta ahaa dadka wax la siinayay oo ka imaanayay xaafadaha afarta xaafadood ee degmada beledweyne ka imaanayay saan wax u bixinay cid yani u bixday hore u bixday ina jirinin intaasaa markhaati nooga ah waxna laga weydii karaa qalaad mar haddii aada sheegtay in si aan wanaagsanayn wax loo bixiyey maxaad kaa hortaagnaa inaad ka hadasho xilligii ay arrintu jirtay waa ka hadalnay oo macnaha anaga guddiga hadda war iskuma lahayn mogta waxaan ka hadalnay maamulka beledka ka jira aan u sheegnay aan ihi waxa meeshaan ka jira wax maaquula maaha xaajigu wuxuu noo yimid annagoo hayna afar matoor meel soo saarnay oo dadkii biyihii ka soo badbaaday muxuu ahaa guryahoodii badbaadinayno matoorada ay shaqaynayaan saasuu noo fiiriyey dadkaas in la badbaadiyana waxaa waxay u yimaadeen bay ahayd sida aan fahmaya aan u haysta mogta xaajigu waa noo yimid wax talaa iyo wax dhaqaalaa midna nagama siin dad masaakiinoo biyo ka soo baxaan hayn xaafaddaan kusoo noqon lahayn oo biyo haystaan markaan nimid matooraan soo aruurinay waa saarnay meeshii ayagoo socdo xaaji waanu yeernay waa noo yimid saasuu noo fiirfiiriyay waa naga tegey ninkii dhaqaala waan la hadlo waxaan war hal fuustoo nafta xataa nagu kaalmeeya nimankiinaa guddigaa jawaab fiican nagama siin xaaji nuur annaga dada lacagta soo dirsaday ilaashanayay ama dibadda ka ilaashanayay amaba joogay oo macnaha markaa exambal ka soo qaad maanta laba xaafadood la siiyo meeshay ku aadantahay xisaabteeda loo gudbinayay xoolahan lasoo diray waxay ku jihaysnaayeen in la siiyo dadka masaakiinta oo barakacay oo dhibaataysan in la siiyo ku jihaysnaayeen ee macnaha kuma jihaysnayn in ama biyo lagu bixiyo ama wado lagu dhiso ama muxuu ahay guryo dad loogu dhiso kuma jihaysnayn guddiga haddii uu leeyahay waxyaabahana loo igmaday waxay ahayd dadka baahan inaan wax siino dhismaha iyo biyo in laga bixiyo xaafadda sow ma eka in hawshaada kan guddoomiye ahaan adiga aad lahayd maya hawshaas anaga iska laha macnaha guddoomiyaha oo aniga hadda guddoomiyaha xaafadda laygu sheegaa laakiin nin dhaqaalaha qaado oo ama dhaqaalahaya ma ahayo wax ku qabana mugta lacagtaana waxaa loo soo diray ama dowladda soo dirto ama nin oo muxuu ahaa ahlu ha soo diro ama dad darisu ha soo diraane weji badan bay ku timid mogta wejigii ku timid wuxuu ahaa badbaadada dadkaa lagu badbaadinaya fikirkaasaan qabaanay mogta laakiin waxaan xodogaal u ahay in xoolahaasu ciddii loogu talagalay oo qofkii soo sadaqaysto ugu talagalay aysan gaarin ayaan xodoogaal u ahay
ogaal dadka la siiyey oo meesha ku qaadanayay oo afarta xaafadood ayaa la weydii karaa dadkii qaato masaakiinta ahaa inay dadkii u baahnaay ahayn inay dhahayn ayagaa la weydii karaa aniga dadka bayadadan u diri jiro soo qori jiray guddigaa soo qori jiray guddiga macnaha waa dhaarinay inay soo qoraan dadka jilacsan oo dadka ugu hooseeyo oo lacufada oo afarta xaafadood dadkan u kala dirnay waa dhaarinay dadka markii ay yimaadaan goobta wax lagu siinaan anu ishaan mara jiray boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadkii u baahnaay oo macnaha inay qaataan macnaha yani muxuu ahay loogu talagalay ayaana qaatay ugu dambeyn khalaad waxaan ku tali lahaa meesha hadda loo maray inaan loo marin waxaan ku talinaya marka waxaasu markay yimaadaan xaafadda taamul aniga waxu kala qabaa ninka ugu dambeeya oo degan shabeellow iyo ninka degan bundo irideeda waan ogahay in arrintaas dadka xodogaalka aniga iga sii xodogaalsan dad iga sii hoose iga sii xodogaalsan in dadkaas lagala xiriiro oo loo sheego la yidhahdo war dad noocaasa keena lagula kontaroolo saasaa ila wanaagsan aan ku tali lahaa xaaji ugu dambeyn aniga hadda melihi annagaa ficnayno ayagaa xumaay melihi walaalaheen weeye laakiin shaqadii aanu qabanay waxaan qiyaasaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka degmada beledweyne afarta xaafadood raalli inay ka yihiin guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqari noola socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali daaja oo inoola socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal xeer dhaqanka guurka soomaalida waxaa ka mid ahaan jiray welina ay wax ka nool yihiin hiddaha dumaasha loo yaqaan oo dulucdiisu tahay in xaq aan la dafiri karin uu nin waliba u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkiis ka geeriyooday hiddahaasna waxaa la too ah amaba u dhowdhow xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii iyada dhalay gar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan gaar ahaan markii uu yarad raalli laga noqday uu horey uga bixiyey sidaan ku mala weynahay kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka soomaalida soo gaarin waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay gaar ahaan xilligii aqoondarrada jeerka lagu magacaabo carabtii wakhtigaas ayaa sida hantida kale haweenka u kala dhexli jirtay kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu takrifali jiray hadday dhaban leedahay wuu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray haddii kale intuu tag xiro ayuu gayaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso kolkaasoo wax alla wixii hanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray waxaa kaloo carabtii xilligaas u bannaanayd ina waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado nasiib wanaag inta aan u warhayo soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihii kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan si kastaba ha ahaatee guud ahaanba hiddahaas isaga ah islaamku wuu diiday wuxuuna dadka aaminsan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhaxlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah gaar ahaan aayadda sagaal iyo tobnaad ee suuradda haweenka dhowaan ka hor dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada soomaalidu wadar ahaan u rumaysan tahay hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado oodhidii amaba oodhihii uu ka baxay wuxuu ahaa haweenayda soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda gaar ahaan bilaha uu saygeedu xaraarugga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta la soo aaso ay xigaaladu axankiisa ku howlan tahay sidaas daraaddeed oolida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso hase ahaatee waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd waxaa loo oggolaa inay mid ka doorato shaygeedii dhintay rag ka haray oo la walaal ahaa haddii ay jiraan waa rag ay kala taqaan oo tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay dabeecadahooda rag ay kala baratay oo ninba waxa uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab ugu warhayso markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay gesi jirtay kii aan indhaheeda buuxin jirin waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol qurana allaha ka dhigee kii ninkeedii waa ku diray iyo guud ahaan midka ay xantiiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliila u hayso nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto waa halkii uu qabaan bulxan ka odhan jiray ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku dayshaan kasoo qaad haweenayda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qurah oo aanu ku kala wehelin ka soo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tirin jirin ama ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin markaas oo kale rag ay kala doorataa ma jiraan barbaar ha ahaado ama reer ha lahaadee isagaas baa dumaasheeda yeeshaye waxaa lagu dirqiyi jiray inay guursato kolka hore waa diidaa markaas baa laga diidaa isagaa la baryaayo haweenaydu hadday ku diiday iska daa lagu yidhaahdaa kolkaas buu diidaa dhowrgu ayay arrini sidaas iska ahaataa waana siduu xeerku ahaaye nin kale oo soo agmara oo xataa xodxodo ugu yimaada ayay weydaa dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guulaystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa eegana inuu ninkeeda noqdo shaaribada u duugaya taas baa waxay ku reebtaa uurxumo go-casho aan gelinna ka maqnaan iyo tiiraan iyo olol joogta ah maanselyahanadii soomaalidu in badan ayay tixahooda ku soo qaadeen haweenayda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay iyaga qudhowda kolka ay tiiraanyoodaan ee ay wax tabanayaan meel ay wax ka qabtaan kolka ay waayaan marka iyaga ama gacalkood ay dhibaato la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan ayay haweenaydaasi maankooda ku soo dhici jirtay markaas bay isku saaweyn jireen soo qaada allaha u naxariistee gabyaagii la oran jiray guuleed jucfo samatar oo kun iyo sagaal boqol iyo soddonadii qarnigii labaatanaad tiriyey gabaygiisii miir diiq la baxay wuxuu ahaa gabay uu kaga cabanayay qolyo ay xigto ahaayeenoo isaga oo wax doona uu u sadcaalay dabadeedna uu hungo kala soo noqday tuducyadii calaacalka ahaa ee tixdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeeda mar kale waxaad soo qaadataa gabyaagii caanka ah ee la odhan jiray cabdilaahi suldaanoo timacadda lagu naanaysi jiray kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo lixdankii ayuu allaha u naxariistee wuxuu tiriyey gabay isna calaacal ahaa gabay uu kaga murugoonayey tuulo soomaaliyeed oo goor galab ah dadkii degganaa ay ciidamadii boqor xayre salaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweenayda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin aqalka loogu hooyo markaas buu yidhi sida naag ninkeedii mudnaa mawdku kala qaaday oo macangeg liitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeeriyaan magana doonaysa madoobaadayey xalay miyay murugtay laabtaydu guula tucofe wuxuu ahaa reergadood cabdulaahi suldaanna wuxuu ku noolaan jiray jabuuti hargeysa iyo degaanada galbeedka kaga aadan labadooda taxood waa isku fikradoo waa isku erayee maxay tolow sidaas ku noqotay wax kale ha u malayne waa dhaqanka iyo hiddaha soomaalida oo isku mid ah isku meelna ka dabqaata dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waano toddobaadka soo aadan iyo barnaamij lamid ah hadduu eebba idmo
mahadsanida kaasina wuxuu ahaa axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii xiisaalaha ee dhaqanka iyo hiddaha haatan dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa soo xaraysa dakhligii ugu badnaa abid oo gaaraya milyan oo yuuro xilli ciyaareedkii dhammaaday ee sida kooxdu ay ku dhawaaqday naadiga ka dhisan horyaalka dalkii sbain ayaa waxa ay sidoo kale shaaca ka qaaday in ay hayso waddadii ay ku soo xarayn lahayd hal bilyan oo yuuro oo dakhli ah ka hor sannadka naadiga barcelona ayaa waxa ay heshay lacag gaaraysa milyan oo yuuro markii ciyaaryahan neymar ay sannaddii ka iibisay naadiga baris san germain ee dalka faransiiska wixii markaa ka dambeeyena kooxdan ayaa qudhiidu waxa ay laba mar jibisay rikoorkii soo iibsashada ciyaartooyda iyada oo milyan oo baamka dalka ingiriiska ah ku soo iibsatay cosmaane dembele oo ka tirsanaa naadiga brushi dortmond halkii ciyaaryahan filip cotinio ay naadiga liverpool kaga soo gadatay milyan oo baund si kastaba lacagta badan ee kooxda barcelona ee dakhli ahaanta u soo xaraysay ayaa badankeed noqotay mid ka sii baxda kooxda waxaana ay samaysay faa'iido dhan keliya milyan oo yuuro kooxda barcelona ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxay ku guulaysatay koobka laliiga ee dalka sbain iyo sidoo kale koobka dalre isla dalkaasi hase yeeshee waxaa lagu reebay koobka horyaalada qaarada yurub markii ay ka adkaatay naadiga rooma ee dalka talyaaniga dhinaca kalena wararka ka imaanaya dalka talyaaniga ayaa waxa ay sheegayaan in naadiga liverpool ay yabooh lacageed oo aad u badan u samaysay kooxda rooma iyadoo ka doonaysa goolayaha kooxdaasi alison beker wararka ayaa waxay sheegayaan in labada kooxood ilaa iyo hadda aanay isku raacin wax lacag ah wararka talyaaniga ka imaanaya waxay sheegayaan in naadiga liverpool ay soo bandhigtay toddobaatan milyan oo yuuro oo ay ku doonayso goolhayahan u dhashay dalka baraaziil hase yeeshee kooxda rooma ayaa waxa ay doonaysaa lacag ku dhow toddobaatan iyo shan milyan oo yuuro si heshiiska loo soo gabagabeeyo wadahadallada labada kooxood ayaa weli socda waxaana la rajaynayaa in heshiis ay gaaraan maadaama lacagta u dhexaysa farqi ahaan ay tahay mid aan sidaasi u sii badnayn naadiga liverpool ayaa looga adkaaday fainalkii koobka horyaalada qaaradda yurub markii kooxda real madrid ay kaga badisay saddex iyo hal laba ka mida guulashaasina waxa ay ku yimaadeen qaladaad uu sameeyey goolhayaha kooxda liverpool waxaana naadiga iminka ka go'an in ay booskaasi iska xoogiso ciyaaryahan alison beker ayaa ka mida goolhayaasha ugu wanaagsan dunida xubintii cayaarahana waa nageenkaas
hagaag ciyaaraha ayaan intaas kaga gudbaynaa haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno heesta dhaayaha iyo codkii cabdinaasir macalin
rabbi doqoonsana damcwaalana waxay doonta beri ku diri oga dantuka adaga durba celiinogaay rabbi doqoonsana damcwaalana waxay doonta beri ku diri oga dantuka adaga durba celiinogaay labadoy dardaray dadka dhibiyoga labadoy dardaray dadka dhibiyoga labadoy dardaray dadka dhibiyoga labadoy dardaray dadka dhibiyoga risi qeebba kuu diiday kaa durugsanaa nimuu duinsiinaayo iiqii u dhowaa risi qeebba kuu diiday kaa durugsanaa nimuu duinsiinaayo iiqii u dhowaa haadka samaada duuliyo diinkubaau siman calaa taa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diinkubaau siman calaa midna caysha daayacan aanu daal suu marin lama hilu daleeda daleeda midna caysha daayacan aanu daal suu marin lama hilu daleeda daleeda siday diintu nagu tidhi eexana ha dhaafti adkaa darajaduu helay nafni kaama daahine dadaal gaadhi doontide siday diintu nagu tidhi eexana ha dhaafti adkaa darajaduu helay nafni kaama daahine dadaal gaadhi doontide
heestaasi dayaxa waxaa ku luqaynayay cabdinaasir macalin waxaana ay ku jirtay riwaayaddii hableyow hadmaad guurso doontaan oo alifay maxamuud tukaale cusmaan iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale hawaada ku kulmi doonana dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dabaylaha cirkeya dadkugu dartaa durdurka kufay daadhu xidho kuu tidhaay dahabadan lahayn ku tidhaa daldalo dahabadan lahayn ku tidhaa daldalo dahabadan lahayn kutiraa daldalo dahabadan lahay kutiraa daldalo haka dayri weliga noloshaa la daristahay haw doodi nabidka kaluu ku dayaashaa haka dayri weliga noloshaad la daristahay haw doodi nabidka kaluu ku dayaashaa taa waxaa daliilu ah oo nooga digi kara xadiis baa ku soo degi
This is VOA News. I'm